barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o e-da ood ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban herarka efemyada geeska afrika sidoo kale
waa duhur sabti ah bisha miina waa afar iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayna barnaamijka waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo maanta aad ku dhagaysan doontaan rajada laga qabi karo in dhallinyaro ay soo baxaan la mida kuwii s y l oo kale waxaa la sheegay in waddanka ay xoreeyeen saddex iyo toban dhallinyaro ah oo isku kalsoon laakiin hadda waxaad moodaa in kumanaal kumanaal kumanaal dhallinyaro ah ay jiraan runtii oqoon leh laakiin haddana ay waddankii ka tahriibayaan oo waddankii ay ka qaxayaan sidoo kalena qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid a xubintii ciyaaraha iyo sidoo kale qodobo kala duwan marka horese waxaad ka soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii caalamka
kooxda mintidiinta ee xisbul xisbullaahi ayaa waxa ay sheegtay in xagjiriin ay mas-uul ka ahaayeen islaamiyiina duqeyn iyo dilal saraakiil sare oo ka tirsan kooxda milatarigeeda sida mustafa badrudiin meel ku dhow magaalada dimashik ee raboodkeeda jimcihii toddobaadkan xisbulla ayaa waxa ay ku dhawaaqday in badrudiin dhimashadiisii jimcihii shalay in ay keentay in loo qabto tacsi heer saraagoor dambe oo maanta kaasoo boqolaaldada ay isugu imaan doonaan war qoraale oo la sii daayay isla maanta ayaa kooxda waxa ay ku sheegeen inay sameeyeen baaritaan aynu ku ogaadeen in qaraxa lagu dilay mustafa badrudiin oo ahaa sarkaal saro iyaga ka tirsanaa uu ahaa mid duqeyn ah oo ay sameeyeen kooxda suniyiinta xagjirka ah ee joogay goobaha dilkaasi uu ka dhacay kuuriyada waqooyi ayaa lagu eedeynayaa inay ku xadgudubtay cunaqabataynada saaran kadib markii la sheegay in tababarayaal milatari oo dalkaasi u dhashay ay baaskoolada u qaybiyeen qaar ka mid a ciidamada dalka kongo xilli ay tababar siinayeen baaskooladahan ayaa la siiyey ciidamada ilaalada madaxtooyada ee dalkaasi xilli tababar ay bixiyeen saraakiishan milatari ee u dhashay kuuriyada waqooyi taas oo qaramada midoobay ay u aragto in ay tahay xadgudub ka dhan ah cunaqabataynada saaran gaar ahaan in laga mamnuucay dalkaasi inuu hub iibin karo ama uu bixin karo tababar milatari
duhur wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan idaacaddayda duhurnimo ee dhallinyarada maanta maalinta beriya waxa ay ku beegan tahay maalinka dhallinyarada soomaaliyeed taasoo kasoo jeeda xusuus loo sameeya dhallinyaradii s y l haddaba barnaamijkeenan madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa rajo intee leeg ayaa laga qabaa in mar kale la helo dhallinyaro la mida kuwii s y l ay saddex iyo tobanka ahaa caashe ibraahim aadan ayaana inala socodsiinaysa barnaamijkan
barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay rajada laga qabi karo inay soo baxaan dhallinyaro la mid ah kuwii dhaqdhaqaaqii xornimadoonka soomaaliyeed ee s y l oo u kaca dalka iyo dadka soomaaliyeed waxaana ka qayb galaya mustafa cabdulaahi xirsi oo loo yaqaano nuus galay oo ku noola texas dalkana maraykanka iyo sidoo kale maxamed muuse nuur oo loo yaqaano deeq darajo oo ah wariye la shaqeeya telefishinka universal iyo sidoo kale fanaanka axmed cabdikariin maxamed oo biif loo yaqaano waxaa hadalka ugu horeeya siinayaa biif biif maxay kula tahay haddaad bal hadalka ugu horeeya qaadatid rajada laga qabi karo in ay soo baxdo dhalinyaro la mid ah kuwii s y l wallaahi caashay marka ugu horeysa waan idin mahad celinayaa adiga iyo tiimkaaga bacdal allah subxaanahu watacaala halkan anaku kulmiyey v o e da baxda marka xiga haddii aan su-aasha ka jawaabo qaybteeda ka qaato waxaan u malaynayaa wax farqi weyn baa u dhexeeya caashoy waayo waxa weeye dhalinyaradii saddex iyo tobanka oo waktigaas ahaa iyo dhalinyarada maantay aad iyo aad iyo aad iyo aad bay u kala gedisan yihiin sababtuna waxay ahayd dhalinyaradii waktigaa sida taariikhda aanu ku hayno annagu jiilkii waktigii yaryaraa baanu nahay laakiin taariikhdii baana soo gaartay waxaa la sheegay in waddanka ay xoreeyeen saddex iyo toban dhalinyaro ah oo isku kalsoon oo dadkooda iyo dhol dhulkoodaba ku kalsoon laakiin hadda waxaad moodaa in kumanaal kumanaal kumanaal dhalinyaro ah ay jiraan runtii dha- aqoon leh dhaqaale leh wax walbaba haysta laakiin haddana ay wadankii ka tahriibayaan oo wadankii ay ka qaxayaan oo ay door bidayaan inay wadamo kale aadaan taasina ay duruufi keentay baan odhan karaa caashim waa garta waxaan isla su-aashaasi siinayaa mustafa cabdulaahi mustafe bal maxay kula tahay saddexii tobankii dhallinyarada ee laaya hadda la hadal hayo ee dhammaantood maanta ay wada geeriyoodeen naxariistan allaha siiye saddexii tobanka saddex iyo toban la mid a xilligan ma la heli karaa oo ummadda soomaaliyeed u kacda asalaamu calaykum waan salaamaya dhammaantiin bahda fiiceeda iyo- iyo dhalinta ku jirta khadkaba waana mahadsantihiin walaaloy caashay waxaan anigu filayaa in la heli karo inkastoo ay caqabado jirto inaga in hortaagan in ay maaragtay soo baxaan dhalinyartaasu leanno markaad tiraahdo dhalintii hore waxay ahayd dhalin ku qanacsan aaminsan oon meel kala garanaynin ayay ahayd oo aaminsan dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda marka hadda kuwan joogana eh, waa la heli karaa way jiraan dad badan laakiin fursad baanay haynin ay isugu yimaadaan iyo janis oo ay keenayso eh, sabab u tahay Eh, nin walba waa meel baa lagu hortaagan yaho ama qol ha hortaagnaato oo ha aaminsanaato oo ha la xafidsiiyo Eh, ama wax kale ha la aaminsiiyo oo qolo kale ha looga dhigo in- inay tahay qolo isaga ku lida Eh, marka taasaan isugu iman karayn haddana een, oo ay usii raacayso iyaduna in ay soo baxeen dhalintii oo ay aamineen inaan dhulkoodan waxba ool ay ku hamiyeen in ay fiican tahay inay een, ka door bideen inay ku noloshooda ku qaataan meelaha kale een, taasuna walaalay caasha waxay sababtay markii intii soo baxday ay tustay dhalintii u dhigtay baraha nimanka aynu ku xidhiidhnoo kale waxaan een, macquul ahayn ay u dhigtay iyo sawiro ay u dhigeen hamigoodii baa yaraaday ahaa dal jacaylka iyo hankiiba hayeen oo hankoodiiba wuxuu noqday dhalintii inay een, halkaa hebel tegay tagaan marka insha allah waan rajaynaynaa inay yimaadaan laakiin in baa jirta ee intaasu de waxaanay haynin sidii ay u samayn lahaayeen waxay ku mid yihiin oy ay ku in- u socdaan ay ku dhaqaaqaan een, taasaan anigu aaminsanahay dee insha allah waana rajaynaynaa in ilahay keeno oo ay een, dee kuwii hore inagama sagaal bilood bay ku dhasheen nina sagaal baan ku dhalanay kuwan joogaa een, inagamay wakti badnayn oo dha- lama oranayo way wax kalena inamay dheerayn waxayna dheeraayeenun een, hankaasayna dheeraayeen marka kuwan hankii baa ka dhintay wixii hanka la odhan jiray Waa- dhalintan joogta waa garta waa kugu soo noqon doonaa mar kale mustafe Een, bal deeq dhinacaaga maxay kula tahay ma la heli karaa dhalinyaro u dhiganta amaba raadkoodii qaada dhalinyaradii saddex iyo tobankii s y l ee ilaa iyo hadda dadka soomaalida gees walbo ay joogaan ay hadal hayso ha een, caaishay waa ku salaamaya adiga iyo saaxiibada kale ee qadka ku jira een, cabdikariim biif iyo mustafa cabdullaahi labadaba waa salaamaya Een, haddii aan usoo noqdo een, intaan usoo noqon su-aashaada waxaa maanta i farxad ii ah inaan halkan hambalyo iyo bogaadin aan u diro dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan Een, haddii aan usoo noqdo marka caashaa su-aashaada waa la heli karaa ar- dhalinyaro een, matali karaa dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan Een, haddii aan ku yidhi xasuusiyo een, dhalinyarada hadda joogta weli waxay heli karaan fursad ka fiican kuwii hore Een, tusaale haddaan kusoo qaato kuwii hore maadaama ay la dagaalayeen gumaystihii dalka soomaaliya joogi jiray xitaa looma ogolaan jirin inay shiraan laakiin haddii la helo dhalinyaro iyagu daacad ka tahay in ay dadka soomaaliyeed samata bixiyaan oo meel iska dhiga qubqubka iyo qurunka qabyaalada meel iska dhiga oo si gaar ah inay u shiraan ka tashada danaha soomaaliyeed waxaana isdhihi karaa way gaaray waa- way gaari karaan tusaale dhalinyarada ayagoo jooga xataa weli america iyo talyaaniga iyo africa ayaa waxa ay samey karaan isku xir dhanka internetka ah oo adduunyada maanta casri ayuu sii noqonaya laakiin su-aasha ayaa waxa ay tahay dhalinyaro fara badan oo caashay inay arrintaasi ay sameeyaan laakiin tobankii qof ee isku tagaba waxaa laga urinayaa oo laga dhadhaminayaa in ay dhalinyaradaasi ay qadiyaalaad iyo waxyaabo kale ay wadaan markaasaa dadkii kale ay dooni lahaayeen in ay wax u qabtaan ayay waa laga sii fiigaya laakiin dhalinyarada soomaaliyeed hadda jira macnaha ma ahin inay caqabadahaasi ay ka cabsadaan sababtoo ah kuwii horeba caqabado intaani ka badan ayay la kulmi jireen laakiin waxaan kusoo koobayaa waa la heli karaa dhalinyaro soomaaliyeed oo u istaaga ismatadixinta dalka soomaaliya waa ta waxaan markaa u gudbayaa saddexdiinaba waxaad isla qarteen in la heli karo inkastuu mustafa ka dhawaajiyey in dhalintii xilligaas iyo kuwan ay isdheer yihiin hanka oo kuwani sida uu sheegay hankii baa ka dhintuu yidhi marka qaabkee lagu soo celin karaa hankii dhalinyarada soomaaliyeed oo inay dalkoodii aaminaan oo ay ogaadaan in dalkii ay iyaga dhalintii yihiin oo iyaga ay wax u qaban karaan sidee lagu soo celin karaa hanka dhalinyarada oo inay dalkoodii soo fiiriyaan oo ay gudihiisa wax ka qabsadaan oo ay qaadaan raad la mida kii ay qaadeen saddex iyo tobankii israel waxaan mar kale siinayaa cabdikariin biif caashoy aada baad umahadsan tahay walaal dhalinyarada hankooda waxaa lagu soo celin karaa inay sidii saddex iyo tobankaa sheegtay inay noqdaan tusaale aan kuusoo qaato dowlad deegaanka etoobiya dhalinyara u kacday dhalinyaraa iminka wax weyn ka bedelay dhalinyaraa iminka waxaa laga yaabaa madaxweyne cabdi maxamuud cumar afartan jir inaanu ka weyneyn tiamka la hogaaminayana waa tiam ka wada yaryar soddon jiro shan iyo soddon jiro noocaasa marka waxa weeye hamigii dhalinyaradii waxay ka saareen dadkii odayaasha ahaa dadkii odayaasha ahaa waxay dhaheen meel noo fadhiista annagaa wax qabanayna maantay heerkaas ayay gaarsiiyeen waddankii oo horumar bay gaarsiiyeen dalkoodii iyo dadkoodii marka waa la heli karaa runtiina waxaan qabaa haddii ay dhalinyaradu dalkooda aaminaan oo ay meeshay hadda ka tegayaan dalko dhalinyaradu waxbuu usoo bartay intaasoo sanuu joogay intaasoo sanuu maaragtay fakti gelinayay wadankiisu isagoo joogabaa mooralkii laga dilay qabyaalad baa dhalinyarada lagu subay marka oday baa meeshii booskii ka ciriirsaday odayaashaasi haddaana ma garanaysayay dhalinyaradu aanay la dagaalamin oo ayna kala dagaalamin inay jaaniska u banayaan lama heli karo laakiin waxaan qabaa haddii ay dhalinyaradu isku kalsoonaato oo runtii gees ilaa ka gees ay dhalinyaradu iswaahsato oo yidhaahdo dhalinyaroy intay shirar yeeshaan oo isu yimaadaan maxaa inoo dana ma inaynu badaha ku dhammaanaa inoo dana ma inaynu iska soconnaa inoo dana ma inaynu dal kale kasoo qaadano basaboor baa inoo dana mase waxaa inoo dana inaynu dalkeenna aamino oo wax kala soo baxno odayaashana u sheegno inaynu inagu nahay xooggii wax usoo bartay una soo kacay dalka dhalinyaradu hadday taa ku midoobaan oo ay ka run sheegaan wax weyn bay bedeli karaan waa tahay waa tahay mustafa cabdulaahi aan ku laabto mustafa waxaad ka dhawaajisay in dhalinyarada xilligan joogta hankii uu ka lumay oo kuwii hore gaar ahaan saddex iyo tobanka s y l inay kuwa hadda jooga ay dheeraayeen han oo iyagoo afarta gees ee dhulka soomaalida isaga kala yimid ayay wax qabteen oo dalkii u kaceen markaad dhinac laga fiiriyana dhibta hadda taagan lama ekayn marka la isbarbar dhigo dhibta xilligaa jirtay inkastoo gumaysi lagu hoos jiray marka la isbarbar dhigo dhalinyaradii xilligaa kacda s y l dhibaatada ay ka kaceen iyo tan hadda taagan marka la isbarbar dhigo waxaa xaqiiqdu tahay in midda hadda taagan ay ka badan tahay tii xilligaasi marka sidee lagu soo celin karaa dhalinyaradii inay han yeelato waxaad kaloo carabka ku dhufatay in dhalinyaradii midba gees inta lagu ooday wax gaara loo sheegay oo midba u kan kale shaki ka qabo sidee lagu saari karaa shakigaa iyo hankaa laga dilay dhalinyarada
walaalay mar labaad iyo mar saddexaadba waad mahadsantahay adiga iyo bahduba walaalay caasha waxaa jirta in ay dhacday wax la yidhaahdo horta qabiil baa dadkii kala fogeeyey markaa qabiilkaa kala fogeeyeyna nimankii usoo joogay odayaashii usoo joogay waktigaa iminka aynu ka sheekeynayna dhalin timeka la xusayo waktigii usoo joogay iyo kuwii ka dambeeyey odayaashii aynu ku dayan lahayn ee inuu ahaa maaragtay dee awrbawr ka horeeya socodkiisa leeya baa la yidhaha soomaalida ku maamhaadaaye aynu eegan lahayna higsiga aynu eegan lahayn siday wixii ay soo sameeyen waxay soo qabteen kuwii baa waxay wadaan iminka inay inagii inagu xidhaan oo dhalintii yareed ku xidhaan wax qabiil la yidhaahdo oo reerkaasi reerkaasi u yahay kaa u yahay reerkaasi reerkaa laga baydho sidan sidan marka kuwii baa ina sidaa samaynaya sababta u ah dhalintan hanka ka dhintay hankii ka dilaya marka waxaan odhan lahaa anigu horta de marka hore soomaalida bal horta ka dhalintu ha ka midowdo inay qabiilka iyo odayadaa ay ku xidhan tahay maaragta ay dhegaysanayso odayaada meel baynu ka dhegaysan karraa waxaynu ka dhegaysan karraa inta fiican ee dhaqankiia leanna waxaan lahayn dhaqan soo jiranamaan lahayn oo aynu geedka ku heshiino oo aynu geedka isku hor fadhiisano aynu isku fahanno war kaa odayadii aynu ka raacno laakiin kan kale ay qoladaynugu qoqobayaan qoladaynugu haystaane reer labadii magaalada wada deganaaba ay maaragtay u kala shirayaan ee iyagu u dhexeeyaan ee ay qabyaaladii dhalintii ku kala xidhayaan war taa dhalintu ha ka socoto ha ka elbaxdo mid kalena way jirtaa sida walaalkay ka dhawaajiyey dhalintii hore ogaada in ay inaga janis yarayd oo inaga janis yarayd aada iyo aad leano imika barahan lagu xidhiidhayo oo kale culayskii saaraay oo kale marka u joogay nin ina haysto oo kale oo aynu dad la haysto ahayn imika intiiba ma jirto waxaynu isaga gooshi karaa gobolladoo dhan wixii wanaagahoo dhanna waa u midoobi karaa iyadoo aynaan aanay ku koobnayn meel keliya aanay ku koobnayn intii soomaaliyeed oo dhan wanaageeda waa maaragtay meesha stateka doonto ama gobolka doonto kasoo jeedo ama dawladda doonto kasoo jeedo waynu u midoobi karaa wixii wanaaga kii halkaa koonaha ku dhiban iyo kii halkan ku dhibaataysanuna ha ogaato dhalintu inay tahay un walaalkood yahay oo isagii oo dhibaataysanunu yahay marka dhalintu ha iska dulqaado oo ha u fikirto sida fiican baan anigu oran lahaa leano maanta ninka jooga jabuutiba way ka madax banaan tahay laakiin soomaalinimaa la wadaagaa etoobiya ha joogo somaliland ha joogo soomaaliya ha joogo n f d ha joogo war dhib meeshay ka taagan tahay ee dhalin ku dhibaataysan tahay ama ay ka yaacayso ama ay fursad ka leedahay ama dhibaatooyinka ku haystaan in loo gurmado oo maaragtay dhalintu ay isguwaabiso waa mid lagama maarmaana waa tahay waa tahay deeq baan siinaya deeq maxay kula tahay waad isla garateen in dhalinyaradani caqabada ugu weyn ee ku horgudban inay tahay qabyaaladii oo la dhex dhigay oo ay isku gudbilaayihiin iyagoo weliba haysta fursad ka badan tii dhalinyaradii yaryareed ee s y l fursad ka badan iyagoo haysta oo shabakadihii warbaahinta ay haystaan oo shabakadihii bulshada ay ku wada xiriiri karaan oo dhinac walba iyagoo isku mari karaa haddana aanay aada moodo inaanay gaari karin amaba aanay u dhoweyn qaabkay u fikerayeen dhallinyaradii s y l oo kale maxay kula tahay adiga marka in looga gudbi karo caqabadan ah in dhallinyaradii hanka laga dilay in qabyaalada lagu horgooyey maxaa tallaabo u bannaan dhallinyarada wa waa run caashay haddaan ku xasuusiyo dhalintii hore s y l kulli haddii aad taariikhda dib u fiiriso qodobadii ugu horreeyey ee soo saareen waxaa ka mid ahaa in ay iska ilaaliyaan qaraabeysiga iyo qabiilka haddii xataa dib a ugu noqoto kuwii hore arrimahaasi kama madax banaaneen way jireen laakiin dhalinyarada hadda jirta ma ahin in iyagu ay isdhahaan oo keliya qabiil ayaa idin hortaagan waan ognahay qabyaalada soomaaliya heerka ay gaartay iyo odaysha soomaalida weliba heer waxaa la gaaray caaishay oo dhali qofka odayga ah amba dhalinyarada soomaaliyeed ay si toos ah ay qabyaaladooda ay u cadaystaan laakiin aniga waxaan dhihi karaa toddobaatan boqolkiiba waa la heli karaa dhalinyaro soomaaliyeed oo ka madax banaan qabyaalada iyo isqaraabeysiga kuwaasi oo diyaar u ah laakiin waxaa loo baahan yahay in la helo tawfiiq iyo dhalinyaro aan cabsanaynin oo isdhehelin war haddaad istaagtaan amaaad wejigabax iyo guuldaro aada la kulantaan sababto markaad meel istaagto guuldarada naftarkeeda waxay ku horseedaysaa guul guusha iskama imaado marka markii qurbaha la yimid naftarkeeda way sababi kartaa oo ninka dhalinyarada ah ee soomaaliya jooga haddii uu isku dayo isaga xataa in uu maanta sameeyo urur s y l oo lamid ah oo kale caqabadaha haysta waxyaabaha uu ka fikeri kara waxaa kamid ah meel ma gaarsiin kartid sababtoo aad dhaqaale ma haystid ninka amba dhalinyarada joogta iyaguna qurbaha haddii iyaguna ay isdhahaan sameeya waxyaaba oo muhiim u ah iyaguna waxay isleeyihiin idinkoo dalkii joogin ma samay kartaan walow isku dayo caasho la sameeyey oo dhalinyaradii hataa shirkii dhawaan la qabtay aad og tahay dowladda soomaaliya hataa dhalinyarada u qabteen kuwii qurbaha joogay iyo kuwii dalka joogay intaana shirka la qaban ka hor waxyaaba dhex maray waxaa kamid ahaa inay dhalinyarada gudaha joogan ay dhahaan dooli mayna dhalinyarada dibadda ka imaaday oo suudka noo soo xiranaysa kuwa dibadda ka imaadana ay la yaab ku noqotay in kuwii walaalahooda ahaa ee halkaasi joogay in ay ka hor keenaan diidmada ay ka hor keenaan iyagoo aan ishor fadhiisan oo aan wada hadlin la isdhegeysan marka waxyaabahaasi waxaan kusoo ururin karaa waxaa dhalinyarada soomaaliyeed oo xilligani jirta saameyn xoogan ku leerto odayaashii soomaaliyeed oo iyagu u kala hadlaya dhalinyarada qaarkood dana ka dana gaar kala ah leh dadkii doonaya inay waa ta waxdaana isku dayaya caaisha in ay dhahaan war iminku dhallinyara tihiin waxaad ogtihiin ma lehe dalka annagaa wax ka oge ee noo kaadiya waa tahay aad baad umahadsantaha deeq waxaan rabaa inaan min hal fursadoo kale idin siiyo oo ah min hadalkiina ugu dambeeya Een, dhibaatadii waad isla garateen in kaloo badan oo dhallinyaro ah oo maanta hawada idinka dhegaysanaysa oon fursad u helin barnaamijkan inay ka qayb galaan madasha dhallinyarada ee barnaamijka dhallinyarada in ay iyaguna een, su-aalahaas ay ku taagantaha laga yaabaa maxaa marka een, hadalkiina ugu dambeeya ee ku saabsan mar haddii dhibaatadii aad isla garateen caqabadii la dareemay ood ogtihiin intaida dhegaysanaysa dhallinyarada idinla midka ahaana ay ogyihiin maxaad isleedihiin waa looga gudbi karaa tala ma haysaan aan ku bilaabo een, Cabd- een, mustafa cabdulaahi walaalay waad mahadsan tahay taladaydu waxay noqon lahayd taladaydu waxay noqon lahayd walaalay dee dhalintu inay maaragtay u kacdo un maaragtay dhanka wanaagsan Een, nimankan een, kan qurbaa ka yimi iyo waxba yaan laga sugin kan qurbaa jooga ninkaas isaga dhulka oo ka cararay waxba yaan laga sugin war dhalinta gudihii joogta Een, sidii ay u higsan lahaayeen ay u eegi laha- u gaari lahaayeen een, horumar Een, falowgeed ha qabtaan Een, qabiilkana uga midoobi lahaayeen ay uga bixi lahaayeen ayaan insha allah anu kula talin lahaa Dee waxaana leeyahay insha allah guul baan idin rajaynaya dhalinta soomaaliyeed meel kastoo joogtaan waata waxaan siinayaa cabdikariin taladaada ugu dambaysa mar haddii aad dhibaatadii isla garateen caqabadii aad og tihiin inta idin dhegaysanaysa malaayiinka dhallinyarada kalaana caqabadii ay og yihiin fariinta aad is leedahay shan iyo tobanka mey dhallinyaradu inay kula maqlaan way fiicneed maxay tahay oo adiguba aad ka mid tahay
caashoy labaan anigu leeyahay laba talo baan keenayaa oo dardaaran ah labadaa talo talada mid waxay tahay horta waxa weeye qofka bini aadamka dhalinyaro iyo dhalinyarada ay maqlayso oo dhan waxaan u sheegayaa kan dalka jooga iyo kan dibadda jooga waa seen waa dad walaal ah oo wada dhashay oo dal iyo deegaanba uu ka dhexeeyo Eh, iyo diir intaba iyo diin marka dhalinyarada horta marka ugu horeysa waxaan u sheegayaa oo leeyahay dhalinyaroy haddii aynaan inagu isjeclaan wallaahi bilaahi tullaahi inaan ilaahay ina jeclaanayn horta marka ugu horeysa qofka waa inaynu inagu isjeclaanaa oo is ogaanaa inaynu nahay dad isku diina oo isku diina oo dad walaala ah oo meel kasoo wada jeeda horta waa inaynu taa garanaa ilaa aad walaalkaa la jeclaato xadiis baa wuxuu ahaa saxiixa ilaa aad walaalkaa la jeclaato waxaad adigu jeceshahay islaamta ma- macnaha waxba kama jiraan islaamtinimada marka taasu horta waa mid oo dhalinyaro inaynu isjeclaano waa waajib dalkii iyo kan dibadda jooga waa seen waxa weeye in laysu tago oo laysu tanaasulo oo laysu yimaado oo maskax midaysan laysu keeno oo la yidhaahdo maxaynu kaga bixi karaa hawshan dhallinyaradeenii jaamacaday ka baxeen badahay ku dhammaadeen eh, meelahaasay ku dhammaadeen qaar baa ciil daraadiis waxa weeye waxay u barteen eh, wixii ma garanaysaa looga dhici jiray oo eh, ma garanaysaayey khadkaba looga bixi jiray marka maxay macnaha aynu taas wataa tan kalena waxaan u jeedinayaa runtii dhalinyaradu caasho inay isjeceshaana waxaan ku gartay meelo fara badan baan anigu tegay eh, runtii anigoo fanaana Eh, inta aan tegaya dhalinyaraa igu soo dhaweynaysay dhalinyaraana ay waday cid kastaba leh qabiil kastaba leh marka taas waxay ku tusinaysaa dhalinyaradu inay aada isu jeceshahay laakiin lagu dhex jiro tan ka tan kale haddii lagu wax yar weeye waa lagu dhex jiraa waa sax Eh, saaxiibaday waa ku raacsanahay waxaa ku dhex jirana waa odayaasha iyo dadka eh, kaleeto oo waaweyn oo kala dhex dhigaayo dhalinyaradii kala qoqobayo raba tooda inay socoto taas wata Eh, tan kale aan ujeedinayaa waxa weeye war eh, fanaaniinta soomaaliyeed inay laftigoodu ay door ka qaataan oo ay ka hadlaan dhalinyarada iyo xaaladeeda annagu iminka waxaan rabaa heeso badan oo wadani ah oo dhinaca wadaniyada ah iyo dhalinyarada iyo xaaladaha lagu jiro iyo caafimaadka iyo waxaasoo dhan aanu ka wacyigelino marka insha allahu waa tahay Eh, sidaasaan leeyahay aad baad umahadsan tahay dardaarankaygii ugu dambeeya waa intaa waana mahadsantihin aad baad umahadsan tahay aan siiyo dhinaciisa isagana een, deeq deeq kelmadaada ugu dambaysa ee ku saabsan een, caqabadii aad wada tilmaanteen qaabka aad isleedahay waa looga gudbi karaa oo dhalinyaradu eh, waa loo baahan yahay inay dhugu yeelato Een, waxaan kusoo afjarayaa in la is aamino oo dhallinyarada soomaaliyeed midba midka kale u aamino in qarannimada soomaaliya kor la yeelo een, calanka soomaaliyeed kaasi baa naga dhexeeya een, adigoo tuuladaada jooga een, kaasi ayaa leedahay adoo weliba tuuladaada ka shaqaynaya een, dalka iyo dadka ayaa u shaqayn kartaa weliba aniga kuwa qurbaha jooga iyo kuwa dalka soomaaliya jooga waxaan farayaa in la wada shaqeeyo dhallinyarada soomaaliyeed way isku baahan yihiin ninka qurbaha jooga dhibaata ayuu halkaan ugu imaaday ninka gudaha jooga soomaaliya joogana waa qo- nin fiican isagan waxaan rabaa in la wada shaqeeyo dhalinyarada soomaaliyada meel kasto laga wada shaqeeyo caashay intaasna waxaa ku dhan barnaamijka ah madasha dhallinyarada oo maanta ku saabsanaa rajada laga qabi karo inay soo baxaan dhallinyaro la mid ah kuwii dhaqdhaqaaq iyo xornimadoonka soomaaliya ee s y l oo u kaca dalka iyo dadka soomaaliyeed waxaana ka qaybgelayay mustafa cabdulaahi xirsi oo loo yaqaano nusgalay oo jooga texas dalkan maraykanka maxamed muuse nuur oo deeq darajo loo yaqaano oo isna jooga magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka iyo fanaanka axmed cabdikariin maxamed
caasha ibraahim ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysa aad bay u mahadsan tahay haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha toddobaadkan waxaa inta badan lasoo gebagabayn doonaa horyaalada qaaradda yurub haddii aynu ku horrayno horyaalka laliiga ee dalka sbein naadiga real madrid oo hal dhibcood ka dambaysa kooxda hoggaanka heysa ee barcelona ayaa waxay u safri doontaa maanta kooxda deportivo la coronya oo ay kula cayaari doonto garoonkeeda real madrid waxay leedahay toddoba iyo siddeetan dhibcood waxayna u baahan tahay inay badiso islamarkaana ay rajayso in barcelona ee barbardhac gasho ama laga adkaado si horyaalka ay ugu guulaysato si kastaba barcelona u baahan oo keliya inay badiso waxa ay u safri doontaa kooxda ganaraada ciyaaraha kale ee dhacayana kooxda atletico bilbao ayaa waxay martigelin doontaa naadiga zaviya atletico madrid iyo saltavigana waxay ku kulmi doonaan garoonka vicente caldron ee kooxda atletico madrid horyaalka la liigaha waxaa kaalinta saddexaad ku jirta kooxda atletico madrid waxaana ay leedahay shan iyo siddeetan dhibcood kooxda kaalinta afraad ku jirtana waa kooxda villarreal oo leh afar iyo lixdan dhibcood afarta koox ee ugu horraysa waxaa la xaqiijiyey inay noqon doonaan kuwa u mateli doonaa dalka sbein koobka horyaalada qaaradda yurub ee xilli ciyaareedka soo socda sidoo kale horyaalka brimier liaga ee dalka ingiriiska ayaa beri lasoo gebagabayn doonaa horyaalka waxaa horey ugu guulaysatay kooxda lester city waxaana sidoo kale la xaqiijiyey saddexda kooxood ee u laaban doonta heerka labaad ee horyaalka oo ah kooxaha newcastle norwich iyo asonvilla si kastaba waxaa la isku haystaa ciyaaraha qaaradda yurub iyo kooxaha ka qaybgalaya kaalinta afraad ayaa waxa ay u muuqataa in kooxda man city ay markaasi gacanteeda ku xaqiijin karto haddii ay ka adkaato naadiga swense city halka manchester united oo kaalinta shanaad ku jirtaan ay rajaynayso in ay ka badiso kooxda bournemouth kadibna laga adkaado naadiga man city si iyada kaalinta afraad ee u gasho haddii aynu eegno kulamada dhacayana kooxda chelseaa waxay martigeli doontaa naadiga lester city everton iyo norwich city ayaa kulmi doona manchester ayaa waxay la kulmi doontaa a f c barmos waa kooxda manchester united newcastle iyo tottenham ayaa is arki doonaa southampton waxay martigeli doontaa naadiga crystal palace stoke city iyo westham ayaa kulmi doona swanse cityna waxa ay isku dayi doontaa in ay kooxda man city ka hor istaagto usoo bixitaanka koobka uefa champions league ee xilli ciyaareedka soo socda waxaana ay ku ciyaari doonaan garoonka kooxda swenson city ee gobolka wales kooxda watford waxay la kulmi doontaa naadiga sunderland west bromich albion ayaa martigeli doontaa naadiga liverpool haddii aynu eegno dhinaca wararkana kooxda chelseaa ayaa qandaraas hal san oo dheeri ah waxay u yaboohday ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kabtanka kooxdaasi john terry john terry ayaa xilli ciyaareedkan waxaa ku egay qandaraaskii uu kula jiro kooxdaasi waxaana sannad dheeri ah oo iminka loo yaboohay uu sheegay inuu ka fikirayo ugu dambayntiina ninka madaxda ka ah kooxda manchester united ed woodward ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in kooxdiisa ay sii wadi doonto in ay lacag badan ku bixiso soo iibsashada ciyaartooy cusub xilli ciyaareedka soo socda si ay baratan ugu gasho hanashada horyaalka brimier liaga dalkaasi ed woodward ayaa waxa uu shalay la hadlayey maalgashtayaasha kooxdaasi iyada oo kooxda man united ay samaysay rikoor cusub oo dhinaca dakliga ah lana filayo in sanadkan ay noqoto kooxdii ugu horreysay ee taariikhda ee sanad gudihii samaysa lacag dhan shan boqol oo milyan oo baamka dalka ingiriiska ah woodward ayaa waxa uu sheegay in kooxda man united iminka ay ku soocoto dib u qallabeen waxaana uu sheegay inay sii wadi doonaan in ciyaartooy ay u soo iibiyaan kooxda xubintii cayaarahana waa naga intaas
intaasna waxaa naga eg idaacaddaydii duhurnimo tan iyo intayn afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.